wanaagsan dhegeystayaal kulan soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo axada kubii labaatanka bisha juun sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa ka mid a mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo faahfaahin ka bixiyey qaraxyo ka dhacay magaalada wan laweyn dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaala oo aada iyo aad muxuu ahaa u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ayay gurigiisu nimankii nabadiidka ay ku xireen runtiina khasaara ka dhacay khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto wuxuu dhintay xaaskii sarkaalka iyo muxuu ahaa saddex qofood oo kaloo shacala laba qofood oo kaloo shacala iyo hal askari oo meeshaas ku dhintay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa waxaa la leeyahay tiradaasi toban kun bay kor u dhaaftay bal ka warran markaas buu takhtarkii inta cabbaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii u soo gebagabeeyey waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aad uga badan tahay qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan gobolka iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida sahar cabdi axmed ayaa inoo haysa
dhaawacyo soo gaaray dad bannaanbaxaya ayaa sabab u noqda in laga shakiyo hubka ay adeegsadaan booliiska si ay ugu kala eriyaan dadka bannaanbaxyada sameeyo ciidamada nabadgelyadu waxa ay ugu yeeraan hanaankan difaaca ay adeegsadaan midaanan waxyeelo badan geysanaynin kaasi oo lagula tacaalo kala eryidda dadka bannaanbaxayaasha ah waxaana ka mida ayay yidhaahdaan xabadaha cinjirka ka samaysan sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha la tuuraba laakiinse goobaha aanan caanka ku ahayn rabshadaha ee bannaanbaxyada ay ka dhaceen sida beerta ku dhow aqalka cad ee dalkan maraykanka looga taliyo ee lafayeta iyo meelo kaleeto oo isku dhacyo ay dhex mareen booliiska iyo dad rayida oo bannaanbaxayay ayaa waxa ay gelisay su-aal booliiska isticmaalkooda awoodda baaxadda leh ee ay ku kala ereyaayeen dabadbaxayaasha ayadoo waxyeelo ay gaarsiiyeen ayaa la yiri dad shacaba marka aad aragto booliis xiran dhammaan difaaca jirka waxay si guud u beddeshaa dareenka dadka ayuu yidhi rom morton oo isagu ah nin muddo dheer u ololeynaya bulshooyinka asbuucana ka qaybgalay banaanbaxyadii ka dhacay caasimadda dalkan maraykanka ee washington waxa uu sheegay in booliiska aragtida laga qaadan karo ay tahay marka ay sidaasi jirkooda ugu sameeyaan difaac in aysan nabad u soconin markaan aragno booliis soo xirta ayuu yiri qalabka difaaca jirka waxa ay dib noo celinaysaa afar boqol oo sano annaga oo ah dadka madowga ah ee dalkan maraykanka sida uu yiri master morton madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa magaalada tulsa ee gobolka oklahoma ee dalka maraykanka waxa uu ku qabtay ololahiisa fiidnimadii xalayta oo sabti ahayd waxaana ay noqoto tii ugu horeysay tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid -19 ah ee dalkan maraykanka saameeyey munaasabadaasi ayaa loogu talagalay in lagu muujiyo awooda siyaasadeed si dib loogu xoojiya ayaa layiri saldhigiisa ka hor doorashada madaxweynaha dalkan maraykanka ka dhaceyso gudaha maraykanka bisha novembar ee nagu soo socota laakiinse waxaa hareeyey baqdin la xiriirta xanuunka covid -ka taasi oo yareysay tiradii la filayay inay kasoo qaybgalaan isu soo baxaasi oo guryahooda ku baaqday aqlabiyadda aamusnaanta ayaa ka xoog badan sidii hore ayuu yiri trump trump ayaa ugu yeeray taageerayaashiisa dagaalyahano wuxuuna afka ku dhuftay mawduucyada ololaha ee caanka ah oo ay ka mid yihiin kafaanidda magacaabista garsoorayaasha maxkamadda ee muxaafidka ah canshuuraha hoose suuqa saamiyada ee sarreeyo derbiga ku yaala xadka koonfureed ee mexico iyo sidoo kale kor u qaadista khudbadan oo socotay ilaa iyo hal saac iyo afartan daqiiqo ayaa waxaa ka buuxay sidoo kaleeto weerar uu uga soo horjeeday ninka la tartami doono bisha november ee nagu soo socota ee xisbiga dimuqraadiga ay magacaabeen ee joe biden oo uu ku tilmaamay inuu yahay xagjir u janjeera dhinaca bidix islamarkaasina warar been abuuroo badan sameeya iyadoo ay jirto ayaa la yiri in ka badan laba milyan iyo laba boqol oo kun oo kiisasa oo xanuunka covid -ka ah iyo boqol toban iyo sagaal kun oo dhimasho ah oo ka dhacday dalkan maraykanka guud ahaan ayaa trump waxa uu difaacay sida maamulkiisa uu wax uga qabanayo masiibada xanuunka covid -ka saddex qof ayaa la dilay saddex kaletana dhaawac culus ayaa soo gaaray weerar loo adeegsado toorey oo ka dhacay magaalada reading ee dalka britain maalintii sabtidii booliiska magaalada ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi loola macaamilay mid la xiriira argagixisnimo oy booliisku la dagaalameen argagixiso booliiska magaalada ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi loola macaamilayo mid xiriir la leh argagixisnimo oy booliisku la dagaalanka argagixisada la wareegeen baaritaanadiisa sarkaal booliis oo la yiraahdo themis valley ayaa waxa uu sheegay in ninkan shan iyo labaatan sano jirka ah degan magaaladaasi lagu qabtay goobtan ayadoo sidoo kaleetana uu intaasi ku daray inaysan raadinaynin cid kale oo ku lug leh matt roda oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka readings ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uu ahaa mid naxdin leh uuna ka dhacay goob gaadiidka laga raaco oo aada u mashquula oo ku taalo qaybta quruxda badan ee magaalada oo u dhow haraadiga reading apey iyo sidoo kale xabsiga magaaladaasi oo labaduba dhismayaal qadiimi ah ay yihiin dhacdadan ayaa timid saacado kadib markii banaanbax lagu muujinayay black lives matter uu ka dhacay beerta sida ay sheegeen ila wareedyo booliiska u dhow laakiinse waxa ay sheegeen inaysan jirin wax calaamada amaba tilmaan ah oo ah in weerarkani uu wakhtigan xiriir la leeyahay mudaharaadyadaasi dhacayay
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey mooshin ku saabsan qoondada haweenka oo shalay loo gudbiyey baarlamaanka xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho ka hor inta aan codka loo qaadin xeerka qoondada haweenka ayaa waxaa ugu horeyn baarlamanka ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka labada aqal ibraahim isaaq yarow waxaana uu ka warbixiyey qodobada ku saabsan qoondada haweenka ee ku qoran sharciga doorashooyinka la ansixiyey sharciga doorashooyinka qaranka aan ansixinnay waxaa ku qoran si loo ilaaliyo kootada dumarka ay ku leeyihiin baarlamaanka in liistada xisbiyada ee xubnaha u tartamaya boqolkiiba soddon ay soo gudbiyaan liiskooda ibraahim isaaq yarow ayaa dhinaca kala sheegay in tirada haweenka ee kuraastu ay u soo tartameen rag iyo dumarba ay iminka yihiin afar iyo labaatan boqolkiiba kuwaasoo wixii iminka ka dambeeyana ay u tartami doonaan haweenka oo qura iyadoo lix boqolkiiba kuraasta maqanna la raadin doono si loo xaqiijiyo qoondada haweenka boqolkiiba afar iyo labaatanka haweenka ku jira baarlamaanka hadda tirada haweenka baarlamaanka ku jiro markii la xisaabay waxay noqotay kuwii rag la soo tartamay iyo kuwii aan lala tartaminba waxay isku noqdeen afar iyo labaatan boqolkiiba markay fadhiyaan hadda afar iyo labaatankaas oo haweenka ah inay muxuu ahaa reserved seats ay noqdaan kuraas haweenka u xayiran oo haween keli ah ku tartamaan qodobka laidin soo jeediyey marka waa kaas wuxuu sii cadaynayaa kii kaleu caddaynaya marka labada qodob waa isla socdaan barty list systemk waxaa laga rabaa inay xisbiyadu soo jeediyaan iyada oo la fulinayo qodobka saddexiyo labaatanaad farqadda afaraad ee sharciga doorashooyinka qaranka in liistadooda ay ku soo gudbiyaan boqolkiiba soddon haween sidoo kale afariyo labaatanka boqolkiiba haweenka baarlamaanka kuraasta hadda ay buuxiyeen muxuu ahaa kuraasta baarlamaanka ee haweenku buuxiyeen hadda boqolkiiba afar labaatan ah haween keliya ayaa ku tartamaya si loo xaqiijiyo qoondada haweenka waa labadaas intaasi kadibna xildhibaanada ayaa ka dooday xeerka qoondada haweenka iyo waxa uu sharcigu ka qabo waxaana gebagabadii cod loo qaaday in kuraasta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ay u tartami karaan haweenka oo qura marka la gaaro doorashooyinka soo socda waxaana arrintaasi oggolaaday boqol soddon iyo afar xildhibaan halka toddoba kalena ay diiday waxaana ka aamusay laba xildhibaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wararka ka imanaya magaalada wanlaweyne ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen laba qarax oo isxiga oo xalay ka dhacay magaalada dadka dhintay ayaa la sheegay inay dhammaantood ahaayeen dad rayid ah warbixintan waxaa baydhaba nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
qaraxyadan oo ahaa miinooyin la aasay waxay ka dhaceen degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa ku geeriyooday qaraxyada in ka badan shan ruux waxaana ku dhaawacmay tiro ka badan toddoba ruux sida ay xaqiijiyeen goobjoogyaal ku sugan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose axmed yuusuf ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay degmada wallaweyn ay geysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac walaa anigu qaraxaas waa jiraa runtiina dad maaragtay shacab iyo hal askari iyo maaragtay nin sarkaala oo aada iyo aada muxuu ahaa u gudanaya waajibaadkiisa shaqo ay gurigiisa nimankiina diidka ay ku xireen runtiina khasaara ka dhacay khasaarahaasna waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay sarkaalkana maaragtay ay ku jiraan xaaskiisana samir iyo allaha ka siiyo qaraxaas wuu dhacay xaaskii sarkaalka iyo muxuu ahaa saddex qofood oo kaleoo laba qofood oo kaleoo shacla iyo hal askariga meeshaas ka dhintay laba qofood oo kale oo muxuu ahaa wiil ay cunug ay dhashay gabadha iyo dad kale oo qaraabahana way ku dhaawacmeen runtii khasaarahaasaa meesha ka dhacay dee kolley waana dhacdooyinka un wadamo gobolka ka dhacaya ama dalka oo dhan ka dhacaya insha allah waxaan leenahay wixii dhintan allah u naxariisto wixii maaragta dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo si guudna hadda waxay ila tahay wixii hadda ka dambeeyana in maaragta naga diyaar garoobana hadii alla idmo waan kula dardaarna ciidamada waana dhacaysa insha allah haddana waxaan leenahay ilaahay ha caafiyo wixii nool wixii dhintan allah u naxariisto marka ma ogaateen cidda ka dambaysa qaraxa wallahi hadda qarax anagu cid kaloo hadda aan nisbeynaynay ma jirto qaraxaas iyo dhibaatooyinka noocaas niman baa iskale ayada un baana lagu yaqaanaa runtii cid kaloo hadda fulin karta amaba awood ina inay muxuu ahaa dhacdooyinka noocaas kale ay sameeyaan oon ahayn nimanka nabadiidkahay annagu ma garan karno ma jiraan marka dad la soo qabtay qaraxaas wallahi dee waxay way jiraan laakiin dee wallahi dee baaris fiican baa ku socota runtiina arrinkaasi waa ciidamada amniga waan ku amarnay inay muxuu ah ka shaqeeyaan ciddii kiiskaas lugta lahayd oo ama fududaysay amaba muxuu ahaa fiisa intaba in si gaara inta loo barto loo soo qabto insha allah waan rajeynaynaa ciddii falkaas geysatay inay helana ilaahay xaggiisaan ka rajeynaynaa hadda ka bacdina waa laga digtoonaanayaa bilaa'ida shacabka degmada wallaweyn ayaa ka xumaaday xaaladda amni darro ee muddooyinkan ku soo kordhay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose nabadoon abuukar maamow cabdiyow oo loo yaqaana agoonka oo ka mid ah odayaasha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay ilaa afar ruux oo shacab ah inay ku dhinteen qaraxa ilaahay mahaddiis wallaweyn masiibo ayaa xalay ka dhacday qarax ayaa ka dhacay qaracaasna hadda cid alla ciddii samaysay hibilaa sameeya ma la dhihi karo laba qarax oo isdabayaale ay ahaayeen hadda ummadaas ku dhammaatay ummadaa dhaawaca ku ah guriyaa ku baaba'ay ariyaa ku dhammaaday hadda walaalow falkaas wax alla wixii geestay maanta qof hibilaa geestayna ma dhihi karno dad badanaa ku dhintay dad badanaa dhaawac ku noqday hoolo badanaa ku ba'ay guryahana iskaga iskaba dhaafo guryahana waa garta marka tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca maxaad noo sheegi kartaa afar ruux afar iyo dhaawacyo inay jiraan ilaa afar ilaa shan dhaawac ayaa intaas maqlay hadda maanta hadda xilligaa aan kula hadlooyo qabuuraha dadka lagu aasooyo waa afar qof waa garta marka dadka dhintay ma shacaba mise waa ciidan dadka dhintay waa shacab waa shacab waxaa dhintay saddex saddex rag wiil yar iyo laba rag hoogaa rooroon iyo taliyihii ururka oo dalaad la keenay islaantiisii oo guryaheedii oo falkaas loo waday ayaa ku dhimatay waa garta marka xaaladda waa sidee hadda xaaladda wallaweyn ayaantaan dhan aa kacsaneed wallaweyn qaraxan hor ayaaba hortiisaaba qasaneed qaraxan qaraxa kasoo horeeya ilaahay dad waxba kuma gaartiin xaaladda degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa hadda degan waxaana socda baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxyada ka dhacay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo dhinaca kalena gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa maanta lala beegsaday afaafka hore ee saldhig militari oo ku yaala magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug goobjoogayaal ayaa sheegaya in laba qof ugu yaraan ay ku dhinteen qaraxaasi inkastoo saraakiisha ciidamada ee deegaanku ay sheegeen inaan wax askari ah lagu dilin weerarkaasi cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada hobyo qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa lagu weeraray xero ciidanka kow iyo labaatanaad ay ku leeyihiin deegaanka bacaadweyne oo qiyaas ahaan degmada gaalkacyo u jira laba boqol oo kilomitir kagana beegan jihada koofureed taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdicasiis cabdulaahi xogolof ayaa v o a uga warbixiyey qaraxa ismiidaaminta ahaa ee lagu weeraray xerada ciidanka bacaadweyne waa mahadsan tahay v o a iyo shaqaaleeda waxaan rabaa inaan kuu sheego meeshaa qarax maanta ka dhacay aafaafka hore xerada ayay gaari qarax laga soo bixiyey ayaa ciidanka oo heegan ku jiro kawana kana warhayay ayaa ku qarxiyey gaariga meeshaas xerada bacaadeen ee ciidan ku leeyahay xooga dalka soomaaliya horteeda ma khasaaraha qaraxaasi bal haddaad nala wadaagtay maya annaga dhinaca ciidankana wax khasaara ma soo gaarin nafti kii watay oo lunaarka ku qarxay war baa sheegaya in laba askari oo ahaa ilaaladii hore ee xarunta inay ku dhinteen qaar kalena ay dhaawacmeen wallahi de anagu haddaan ani taliyahaya waxna i weydiiso waan kuu sheegay aaggan waxaa ka jira qaybo kamida gacanta waxaa ku haya shabaabka xogaha aad ka haysaan iyo inta ay la eg yihiin bal haddaad nala wadaagtid wax hadda aan leenahay dee wax oo waddankan hadda ay degan yihiin meelaha ay joogaan waxaan isleenahay xogta iyo wax kasta oo laga hayaa dee lalama wadaagi karo media laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqatan waktiyadii lasoo dhaafay waktigan wuu ka bedelan yahay waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socda inaan ka saarno degmooyinka ay haystaan haatanna awood awood iyo tabar ay isku difaacaanna male waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda waddankaa joogaayo ma jiraan generaale waxaa jira howlgallo ciidamada ee xoogga dalka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen gobolka oo weliba aada xowli u ahaa dad badanaa lagu qabtay qaraxyo gawaari baa la qabtay ma kuu muuqataa in howlgallada weli ay qabyo yihiin oo shabaabku ay idinku soo wajahan yihiin aada iyo aad wax soo wajahana ma jiraan wixii ugu dambeeyey waa waxa la fasiliyey iyo waxa la qabtay intaba gaalkaayo waa maqlaysay wixii ka dhacay kan hadda waa la fasiliyey waxyaabaha o dhanna waa lala socdaayo waxaa la soconaa sida ay u sameynayaan baan la soconaa marka waa mahadsan tahay saakay dadkaasi hadda aada taliya saakay gaari kale oo qarax sidaa lagu qabtay gaalkacyo bal haddaad wax ka haysid xoga maya waxaas waxaan rabnaa inaan weydiino hadda gaalkacyo ma jooga waxaan weydiinaynaa cidda ku shaqeelo gaalkacyo joogta inkastoo xerada ay ku taalla duleedka bacaadweyne haddana lama ogaan kara khasaaraha dhabta ah ee qaraxa uu ciidanka u geystay hase ahaatee mid ka mid a dadka deegaanka bacaadweyne oo v o a ay la xiriirtay ayaa u sheegay dhimashada laba askari iyo dhaawaca afar kale ciidanka kow iyo labaatanaad ee ku sugan deegaanada galmudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab waxaana magaalada gaalkacyo iyo qaybo ka mida gobolka ay ka fuliyeen howlgallo lagu qaqabtay qaraxyo iyo dad la sheegay in ay ka mid yihiin kooxda al-shabaab maalmo ka hor ayaa ciidanka ku sugan xerada bacaadweynaha howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga camaare ay ku qabteen saddex ka mida kooxda al-shabaab kuwa oo la sheegay in si dhuumaaleysi ah ay ku galeen deegaano aan ka fogeyn camaara inkastoo qaraxa ismiidaaminta ah aysan jirin cid sheegatay weli haddana qaraxyada caynkaana ayaa ahaa kuwa inta badan ay geystaan maleeshiyada al-shabaab ayna ku weeraraan mas-uuliyiinta iyo xeryaha ciidamada dowladda federaalka qaraxan lagu weeraray xerada ciidanka kow iyo labaatanaad ee deegaanka bacaadweyne ayaa noqonaya qaraxii ugu horreeyay ismiidaamin ah oo xero ciidan oo ku taalla deegaanada galmudug lagu weeraro gaar ahaan xeryaha ciidanka kow iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a hoobyo
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawadaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad maar ayaa sheegay una sheegay idaacadda v o inaan weli wakhti loo cayimin xilliga dib loo bilaabi doono duulimaadyadii gudaha iyo dibadda isagoo u waramayey haaruun macruuf ayuu ugu horeyn ka hadlaya baaritaanka lagu sameeyey diyaaraddii african express ee bishii may afarteedii lagu soo riday magaalada bardaale diyaaradii waan soo gabagabeynay xilligii loogu talagalay ayaan investigation soo gabagabeynay boortigii waan dhameynay wixii idil waan soo afjarnay keliya waxaa inoo bay in aan si official ah hadda u release gareeno ayaa ayaa inoo haray kala bixin hay-adaha ay khusaysa gurihiisa iyo badiisa intaba waa way way kasoo tala bixiyeen marka insha allah tacaala waxaan qaban doonaa waan idiin soo release gareyn doonaa haddii ilaah ka noqdo wararkantaas waa gartay laakiin wasiir diyaaradan soomaaliya ku dhacday hawada soomaaliya ee maraysay dad soomaaliya u rarnayd diyaaradda dad soomaaliya ku dhintay ilaa hadda maxaa uga warwareegaysaan inaad dhahdaan sidaasay usoo dhacday ciddaasaa soo riday faahfaahinta kale hadda laysaga yimaaday waxaan waxaan u baahannahay oo keliya in inta ay husays ee loo baahnaa informationka inay marka hore helaan dadka kale ka hor helaan iyo hay-adaha kale ka hor helaan inay helaan informationka taasna hadda gabagaba ayay noo maraysaa maalmo gudaheed insha allah tacaala waa idin la sheer garayn doonaa haddii ilahay waa gartay laakiin wasiir dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed baad wakiil ka tihiin marka shacabka soomaaliyeed inay ugu hor helaan maysan ahayn arrintan
waxaa jira dad casualty ku dhacay dad uu propertyga ka baaba-ay diyaaradii ka baaba-ay wadamo ka registergaysnayd ee diyaaradda oo iyaga naftooda diyaaradda iska lahaa waxaa jira dad lagu eedeynayo oo annaga aan u baahanay inaan aan fiirino dhinac kasta ka fiirino marka yes dadkeena way u baahan yihiin inay ogaadaan dadkii laga dhintay way u baahan yihiin
waa gartay laakiin investigation oo inoo haray ma jiro haarun waxaan u baahanay keliya in sidii ugu habbooneed aan usoo daalin lahayn inaan usoo daalin laakiin waxaa wax yar dadka soomaalida la yaab ku noqonaysa saraakiil ethoobiyaana way qirteen maxaan ku idhaha diyaaradda inay soo rideen qoraaladooda waad aragtay mas-uuliyiinta amisom way sheegayaan diyaaraddan dadka soo riday mas-uuliyiintii deegaanka oo bardaale way sheegeen qaarkood idaacadaha la hadleen anigaa ka mid ahaa dadkay la hadleen ciidamada etoobiya oon ka tirsanayn amisom baa soo riday bay dhaheen maxay dowladda soomaaliya uga warwareegaysaa waxay dadkii deegaanku sheegayaan inay sheegto iyada dadka deegaanku ma been bay sheegayaan wasiir
maya laga malihi dadka de bay sheegayaan hadalkoodana waa runna malihi waa beenna malihi keliya waxaan leeyahay annaga dowladdahaan mas-uuliyadina saarneed oo ahayd inaan investigation daah furan aan sameyno waan sameyno documentigii waan qornay hay-adihii ay khuseysay waan la qaybsanay feedbackooda qaarkood labixintooda waan inteena kale haddana ayaan ku hor jiraa insha allah tacaala maalmaha soo socdana waan soo daayin doonaa haddii ilahi taala waa garta waxaa kaloo jirtay diyaarad lagu xabadeeyey iyadoo soo degaysa qansax dheere inkastoo la sheegay in maaragtay diyaaraddaas rasaasta lagu riday oo maaragtay dhaawac gaarsiiyey inay ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen laakiin haddana su-aasha iyo calaamad su-aalka weynay taasi dhalisa waxay ahayd nabad ma tahay inay diyaarado ku duulaan hawada soomaaliya jawaabteeda hawada soomaaliya waxay ka mid tahay hawooyinka ugu amniga badan ee la maro sidaa la socoto saddexdii sano hadda lasoo dhaafay maalinba maalinta ka dambeysa wadamada diyaaradaha adduunka waxay kusoo dhiiraan inay hawadeena ay dul maraan haddii aada aragto wadanka marxalada usoo maray iyo amniga hawadeena laisbarbardhigi kara maaha inagana saddexdii afartii sano had shaqaba hore soo qabtay iyo afartii sano hadda ugu dambeysay oo ugu cassanaa adduunka juhdiga u badnaa aan gelinay ee amniga garoomada iyo hawadeena wax badan ayay ka bedashay cabashada laga gudbiyay hawada soomaaliya inay aada iyo aada iyo aada u yaraatay waxaan haynaa testimonies baabadyada wada mara ee hawada soomaaliya oo ka sheekeynayo laba kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo hadda isbedelka ku dhacda soomaaliya iyo sida ay wadamada kale u doonayaan inay ku daydaan soomaaliya oo kale ina meesha aan gaadin gaarsiya marka in short hawada soomaaliya waa safe waaya qodob kale aan uga faa'iidaysto goormaa dib loo bilaabayaa duulimaadyadii gudaha iyo kuwa dibadda haddaad xog iga siin karto maalin xiblo ma dhihi karno hadda ma sheegi karno runtii taariikhda specific lama dhihi karno xaaladda guud haddii aada aragto aniga oo tixraacaya wasaaradda caafimaadka xaaladeena sidii hore ee ay ahayd runtii caafimaad dhinaca covid nineteen iyo aad ay oga fiican tahay muqdisho annagoo aada uga taxadareyna in uu noqdo cudurku mid gobolka soo tago xamar yimaado xamarka tago gobol tago ayaan waxoogaa yar waxaa ka dhawaxan geliday waxaan gelinay duulimaadkii gudaha inaan sii yara dheereyno waxoogaa inaan yaro sugno kuwa internationalkana waa sidoo kale laakiin waxaan ku xirannahay wadamada kale iyaga naftooda inaan eegno xaaladooda meesha ay marayaan iyo inaan eegno situationka maalin kasta waan la socnaa wasaaradda caafimaadka runtii dadaal dheer ayay ka wadaan iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha intaba guddi tiamka guddiga u xilsaaran covid nineteen laba mabaa isbuucii kulanaa intaas waxaan ka hadalnaa wadanka sidii dib loogu furfuri lahaa meel wanaagsanna way maraysaa insha allah tacaala sida ugu degdegsiyen badanna waan rabnaa inaan ku furno waxaan rajaynaynaa xaaladdu inay sida hadda ku socoto hadday ku socotay in deg deg lagu furi doono haddii ilaahay laakiin ilaa hadda wakti cayiman ood leedihiin waktigaasaa la furaya ma jiro ilaa iyo hadda taariikh aan isla galanay taariikh hebel baa la furay aan leenahay ma jiro juhdi badan awood badan ayaan saaraynaa iyo taxadar anagoo taxadarayna sidii sida ugu habboon ugu degdegsiin badan iyadoo la taxadarayo loo furi lahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayuu kaasi ahaa maxamed cabdulaahi salaad haaruun macruuf ayuu ramay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha jacfar kuukaay ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan akhyaara idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maalmo ka hor waxaa dunida laga xusay maalinta loo asteeyey ka hortagga iyo la dagaalanka tacadiga loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo soomaaliya warbixinno kala duwan oo laga sameeyey arrintaasi ayaa lagu sheegay in kiisaska kufsigu ay sare u sii kacayaan haddaba si aannu arrimahaasi wax badan uga ogaanno ayaannu barnaamijka ku martiqaadnay aamine cismaan xaaji oo ah wasiirka haweenka puntland dhegaystayaasha su-aalahooda iyo weliba kuwayga ayay ka jawaabi doontaa e marwe wasiir marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a waayahay e waxaa laga xusay jimcihii dunida ee tacadiga ka dhanka ah ee haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo e marka bal waxaad naga siisaa warbixin guud xaaladda tacadiga haweenka loo geysto guud ahaan puntland walaal xaaladda tacadiga ee puntland sidaad og tahayba tacadigu wuxuu ka jiraa meel kasta oo bini aadan uu ka jiro adduunka oo dhan caalamka oo dhan marka la fiiriyo xaaladda tacadigu puntland populationkeedu waa afar milyan afar milyan oo dad ah waxaa ka dhici kara tacadiga ka dhici karaa dabcan wuu badnaan karaa laakiin alxamdulilah marka la fiiriyo istaatiistikada dhowrkii sano ugu dambeeyey puntland shantii sano ugu dambeeyey wuxuu u dhexeeyey sanadkiiba sagaashan ilaa boqol iyo labaatan case baa sanadkii waxaa ka dhacayay kufsiga marka alxamdulilah sanadkan aan ku jirno oo hadda labada kun iyo labaatanka waxaad moodaa annagoo hadda marayna sanadka kale barkiisii inuu tacadiyada dhacaa ay ka yar yihiin marka loo fiiriyo sanadihii lasoo dhaafay sanadkii lasoo dhaafay labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxay ahaayeen sagaashan iyo laba keis inta la dukumenti gareeyey hadda oo aynu marayno soddon iyo wax yar buu marayaa waxaad moodaa halka sanadkii hore uu ka marayey ilaa lixdameeye haddaayoo kale uu marayey marka alxamdulilah waxaynu dhihi karnaa tacadiyadu way jiraan wayna dhacaan puntland iyo meel kasta oo soomaaliya ka ah laakiin haddana marka loo fiiriyo xaaladda wadamadu ay ku jiraan burburka uu ka dhacay waxaynu nahay meel dhexaad baan uga jirnaa adduunka hoosu dhacaas marka aad tilmaamtay maxaa keenay ma waxaa jira wax tallaabooyina oo aad adinku qaadateen oo la dhihi karo tallaabadaas ayaa sabab u ah in hoosu dhac uu ku yimaado kufsigii ama tacadigii haweenka loo geysanayay ee puntland horta waxyaabo badan baa ka qayb qaadan karaa inuu kufsigu uu hoos u dhaco mid waxay noqon kartaa wacyigelinta iyo iyadoo bulshada lagu wacyigeliyo ciqaabta uu mudan karo qofka dhibanaha ah iyo iyada oo mar walba sharcigu sarreeyo oo fulinta sharcigu ay noqoto midda mar walba loo isticmaalo ciqaabta uu mudan kara ciqaabta uu mudan karo qofka dhibgeystaha ay ku caddaato marka dhinacyo badan baan ka wadnay mid waxay tahay in la faafiyo ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobankii sebtembar markii la dhaqangeliyey xeerka kufsiga waxaa socday dadaalo ay dowladdu iyo hay-adaheeda kala duwan oo u xisaaran ay wadeen faafinta iyo wacyigelinta ku saabsan xeerka kufsiga dabcan ma dhihi karno sanadkii dhawaaba aad loo faafiyey laakiin waxay ahayd dadaalo isdaba jooga sanad walba waxaa loo sameynaya sharciga kufsiga wax loogu magaco magacaabo implementation balaanka oo sanad walba dhaqangelinta qorshaha dhaqangelinta sharciga oo ay tahay deegaamada hore aan loo gaarin oo durugsan in la gaaro deegaamo cusub in sharciga lagu lagu faafiyo odayaasha dhaqanka oo marar badan qeyb ka noqda xalka xalinta xaaladaha tacadiyada ay iyadana lagu wargeliyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay oo puntland ka dhacay oo iyaduna dowladdu ay doorkii ugu ugu fiicnaa ay ka istaagtay oo la sameeyey xukumiddii xukumaddii eedeysanayaasha iyada laftigeeda waxay ahayd tallaabo horumar leh oo la qaaday tallaabooyinka kale oo la qaaday waxaa ka mid ah iyaduna tababarada isdaba joogga oo garsoorka la siiyo oo iyada laftigoodu inay noqdaan booliisku meelaha dadka soo dhoweeya iyo hay-adaha garsoorka oo dhan tallaabooyin badan oo wasaaradda cadaaladdu ay ka qaadatay oo inay faafiso sharcigii kufsiga oo si turjuban oo luqad ay dadku fahmi karaan lagu gaarsiiyey iyo gebi ahaanba dadka oo lagu wacyigeliyo dhaqamada xunxun iyo waxyaabaha la xiriira inay dadku ka tagaan oo dhinaca diinta islaamka marka waxay noqon kartaa waxyaabo badan oo isbiirsaday laakiin midda ugu weyne waxay tahay inuu sharcigu mar walba ka sarreeyo qofka eedaysanaha ah oo geysta dhibaatada kufsiga waayahay dhegaystaha ugu horeeya qadka ku jira baan fursad siinayaa marwe wasiir oo su-aal ku weydiin doona fadlan haddaad maqlayso magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiiso bismillaah waa leyla cabdigoola joogta magaalada muqdisho waan idin salaamay dhammaantiin marka la yidhaahdo ka hortagga maxaad ka qabateen oo bulshada xagga ka hortagga maadaama waxaan uu yahay wax aad u badan kufsiga uuna ku tiro badan yahay deegaanada soomaalida oo puntland ay qayb ka tahay xagga wacyigelinta awoodintee laga yaa la saara waxaan rabaa inaan wax yar kusii darsado maadaama dhaqanka soomaalida uu adag yahay markii la joogo xaaladaha caynkaasa oo reeraha odayaasha xeerar gooniyuhu ay u degan yihiin oo aan la sheegin gabadha markii la kufsaday hablaha badan ee dhibaataysan laga yaabo xataa inaan la wareysan markii la kufsado hiirataanyada iyo wixii guryahooda kula jira aan lana ogolayn banaanka inay imaadaan oo kaleeto waxyaabaha caynkaasa awoodinteeda ag baa saartaan mudane si loo ogaado xaaladaha noocaas kaleeta oo guryaha lagu qarinayo waa mahadsantaa dhammaantiin leyla waa mahadsan tahay runtii wacyigelintu markay noqoto wasaaradda haweenka doorka ay ku leedahay waa tiirarka ka mid a tiirarka ugu muhiimsan waxyaabaha jira oo la rabo in laga guuro dhaqamada laga guuro oo aan bulshada ka wacyigelina waxaa ka mid ah soomaalidu waa dad dhaqan u leh inay isu soo dhoweyso oo in adeer iyo in abti iyo qaraabo iyo kulli ay dadku ku wada nool yihiin guryaha bulshada waxaan u sheegnaa in wakhtiga hadda lagu jiro teknolojiyadu ay meel sare gaartay oo dhallinyaradu ay waxyaabo badan ku mashquulsan tahay in loo baahan yahay dhaqamada caawin kara inuu tacadiyadu ay ka dhacaan familka dhexdiisa guryaha dhexdooda in marka ay noqoto xaaladaha dadka i d biyada iyo dadka danyarta ah oo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ku nool iyada laftigeeda aksaskii ama inay u helaan adeegyadii ay si dhow ku gaaraan aysan gabadho xaabada iyo waxyaabaha la midka ah aysan doonin haddii ay dhacdana dadku ay gruub isu raacaan wax alla wixii dhaqan ah ama saboorti garayn kara ama taageeri kara inay gabadhuhu ku dhacaan tacadiyada noocaan ah waa ka wacyigelinaa sidooda kale waxaan wacyigelinaa dhallinyarada wiilasha ah iyo ragga inay qayb ka noqdaan badbaadada gabadha iyo hooyada ayna noqdaan iyagu laftigooda haweenku keliya aysan noqon kuwa xuquuqdooda u dooda laakiin inay noqoto wiilka dhallinyarada ninka ah inay dhammaan garab istaagaan wax alla wixii lidi ku ah diinteenna islaamka ceeb ku ah dhaqankeenna iyo inay ka qayb qaataan gebi ahaanba badbaadada iyo nabadgelyada bulshada haweenka waa mahadsanta waxay raacisay haweenka ama gabdhaha kufsiga loo geysto badanaa dhaqanka soomaaliyeed baa ka hor istaagaya inay sheegaan wixii gaaray oo intooda badan waxaa laga yaabaa in ay qarsadaan oo ay guriga la joogaan arrintaasi maxaad ka qabataan arrinta odayaasha dhaqanka alxamdulilah sanadkii lasoo dhaafay sanadkan waxaynu ku jirnay xaalado emergency oo badan sanadadii lasoo dhaafay wasaaradda waxay qabatay wacyigelin badan iyo odayaasha dhaqanka inaanu ka saxiixinay xataa inaysan noqonin kuwo daba orda ama taageera in xeer dhaqan lagu xaliyo waxaa jira kaysas mararka qaarkood la yidhaahdo jiri jiray in la yidhaahdo baa gabar reer hebel ah nin reer hebela uu kufsaday oo la yidhaahdo ha laysu tuuro odayaashu waxay saxiixeen waxay commitmentigooda ku bixiyeen ama ballan qaadeen oy saxiixeen weliba ka haynaa saxiixyadii inaynan dhiiri gelinaynin maadaama sharcigii xeerkii kufsigu uu puntland ka dhaqan galay inay iyaguna ixtiraamayaan xeerkaa laakiin waxay ku xireen condition ama shuruud bay ku xireen inay dowladdu si u qaadato toosa dhaqangelinta xeerka kufsiga taasna waxay noqotay qodob aan qaadanay oo hay-adaha garsoorku ay boqolkiiba boqol qaateen hadda kadib inuusan noqonin case kufsiga aan lala aadin dhaqanka dowladduna ay ka tahay dhibane case walba oo kufsiga oo la geysto waa mahadsan waayahay dhegeystaha kale baan siinayaa sareeda soo dhowow magacaago saddexa noo sheeg iyo halkaad joogto kadibna u gudub wixii talo ama su-aala oo aad soo jeedinayso wasiirka haweenka puntland baa marti ku ah barnaamijka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa halkaan idinkala hadlaysa sareeda jigta sareeda maxaa xasan aad baan ugu faraxsanahay wasiiradda iyo in mataqaanaa waraysigan aan ka qayb noqdo waxa aan rabaa in aan horta marka horeeto aan kor istaago dhibaatada maantayto waxa weeye puntland haysata oo waxaan hadda ka soo gaaray wasiiradda oo ka hadlaysa arrimaha dhaqanka iyo iyo maxaa la yidhahdaa ii sheegay dhibaatada ay ku awal ku hayn jireen waana wax aad wanaagsan oo mataqaanaaye la gaaray in ay saxiixeen arrintaas ay sababtu tahay tacadiyada ugu tirada badan oo aan la fahansanayn oo haweenka loo geysto waxaa ka mid a waxaa loo yaqaana emotional abuseka oo ah erayada ama oraahyada iyo sitaanka ah ee dumarka lagu bahdilaya taas oo u dhigaysa hoos tayadii ixtiraamka ama mataqaanaayey cisayntii loo hayay haweenka oo mataqaan ay qayb badan ka qaadato dhaqankeenna in dumarkii la yaraysto ama la yaso iyadoo loo isticmaalayo maahmaahyo dhaqangal ah oo waddanka hore uga jiri jiray waxaa jira oo soo puntland ka dhaca kufsigii baa aad u tiro badan furitaankiiba aad u tiro badan oo soomaaliya oo dhan aad ugu badan dilkii xaafadaha oo raggu waxa weye haweenkooda dilayeen baa waayahan dambe aad usoo badanaya waxaan ujeednaa oo had deertaan kaysaskooda furan yihiin oo taagan yihiin gabdho la dhaawacay oo la dilay oo raggooda dileen oo furitaankii loo diiday oo maxkamaddii waxa weye tegi waayey oo hadday maxkamaddii tageen xataa maxkamaddii waxba u qaban weyday oo gabadhaa furitaankii ninkeeda laga siin waayey ilaa uu markii dambe dhowr xabadood ku dhuftay waxaa taagan guditaankii fircooniga ahaaba isaguna taagan waxa weeye marka waxa hadda aan doonaya in aan horta su-aasha koowaad oo aan rabo iyadoo isku kooban in aan wasiiradda weydiiyo waxa weeye ma haysanaa researches iyo accurate data data run ah oo lagu tiirsan karo oo dadka ka shaqeeya hay-adaha bulshada rayidka ah ka shaqeeya ay isticmaali karaan iyaga oo mataqaanaa raba inay waxaa wax ka bedelaan researchada noocaas ah oo accurate data haysata oo domestic violencegii iyo divorce ratekii iyo f g m stateska maantayta puntland ama soomaaliya ay marayso iyo dhibaatada iyo gacan ka hadalka loo geysta dumarka exactly gacan ka hadalka loo geysto dumarka kufsigii dumarka ganacsiyadooda sababta ay kor ugu soo kici waayeen oo mar walba ay hoos u jiraan waxyaabahaas oo dhan wasiirad ma jiraan daato iyo xog rasmi ah oo bulshadu ay soo raadsan karto oo ay haysato wasaaraddu ma jirtaa oo la sameeyey
waa mahadsan tahay sareedo waxaad moodaa inaad dhammaan ka wada hadashay waxyaabaha haweenka dhibaatada ku haya ama ha ahaato tacadi ama dhaqaala xumo ama dhaqamada soo jireenka ah oo soomaaliyeed horta ugu horeyn diinteena islaamka baa haweenka xuquuqda siisay aasaasiga ay leeyihiin dhaqankeenana suubanina ma aha mid taageeraya haweenka in tacadi loo geysto way jiraan caadi ahaan door ay haweenka iyo raggu kala lahaayeen xilliyadii hore iyo xilligan hadda lagu jiraba ay ka mid tahay caadi ahaan inay raggu ka qayb qaataan ama ay leeyihiin hawsha middeeda culus taasi waxay keentay in haweenku caadi ahaana way ka nugul yihiin haweenku ragga in doorarka si aad ah loo kala qeexo aad moodid shaqooyinka qayb ka mid ah oo sida ka qaybgelinta siyaasadda iyo waxyaabaha la mid ah ganacsiga waaweyn iyo haweenku inay yeeshaan iyo waxyaabahaasi ay ka hooseeyaan boqolkiiba boqol ragga dilka markaan dib ugu soo noqdo puntland aad leedahay maxkamadaha way jirtaa caqabado ay garsoorku ay qabaan oo gooni ah oo dembi baaristii iyo waxyaabihii la xiriira awoodihii oo dhammaan aysan oo dhammaystirnayn kufsiga alxamdulilah hadda waxaynu leenahay forensic lab keligiisna ma aha shaybaarka lagu baaro keligiisna ma aha in lagu kalsoonaado laakiin dembi baarayaasha ama c i d du iyaga laftigooda baaritaankoodii iyo waa in la sameeyo sport checks isla markiiba wixii dhacay tan waxyaabahan aynu ka ka hadlayno oo gacan qaadka waxaa jira gabdho badan oo looyaro ah maanta maaha in maxkamadaha public mar walba loo dhegaysto waxaan haynaa tiro aad u badan oo haweena oo masruufkoodii markay kala tageen laga siiyo maxkamadda oo bil walba yimaada laakiin waxaa jira gabdhuhu xishood badan ay dareemayaan oy leeyihiin dhib kasta ay qabaan oo waxa sharcigooda diinta islaamku ay siisay iyagoo og haddana inaysan aadaynin hay-adihii garsoorka u imaanaynin oo aysan gabadhii soo dacwoonaynin xeerka qoyskaa jira isaguna oo maxkamaduhu ay dhaqangeliyaan oo ay ku in badanna haddaad tigtid maxkamadaha la qaadayo gabadha darajada koowaad ay qaadayso in badan waxaa ka mid ah gabdhaha maxay ahayto ama tacadiyada loo geystay ama inta kala tageen raggii lagu dayacay carruurtii oo haddana loo xukumayo waxaan rabaa inaan ummaddii dhegaysanaysa ee reer puntland u sheego inay helayaan xaqoodii haddii ay noqoto in loo qariyo iyagoo aan cidno ka warqabinin gabadha garsoorayaasha gabdho badan oo qareemo abaa jira ururka looyarada waxaa jira hayta gabdhaha ah waxaan ka caawinaynaa inay xuquuqdoodii ay helaan haddii ay sheegashada ay sheeganayaan ay tahay mid run ah oo maxay ahayd iska cad waa mahadsanta waaya dhegaystaha xiga baan siinayaa nimco nimco bal magacaago saddexaan iyo halkaad joogta noo sheeg kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso wasiirka haweenka puntland oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah soo dhawow waan dhowahay dhammaan waa idislaamaya bahda v o a iyo marwa aamina wasiiradda haweenka puntland sareeda oo iyaduna kamid ah dhegeystayaasha magacaygu animca xasan bakaal waxaan joogaa garowe waxaana gudagelayaa su-aalahayga kiisaska la hor keenay cadaaladda oo maxkamaddu ku dhammaaday ilaa hadda waa ayar yihiin maxkamadaha ay dhameeyeen marka laga reebo kiiska caaisho eliyaas waxaa jira laba kiis oo aada u xanuun badan oo ka kala dhacay guurtinle iyo garowe labaduba waa ay geeriyoodeen wasaaradda haweenka arrinkaas doorkeedii maxay uga qaadan laadahay haddii ay door ka qaadatay oo uusan shaacsanayn falna waxaan ka codsanayaa marwo aamina inay nala wadaagto su-aasheeda labaad waxa ay tahay warbaahintu waxa ay qaybta ugu ballaaran ee ka qaadataa bulshada xogahelista ama tacadiyada ka dhankaa jinsiga uma furfurna oo ay ka qarsoon tahay wasaaradda ayaan arrintaasi hoggaan u ah haddiise aad isleedihiin marwa aamino wariyaashu uma tababarnaa arrintaasi oo si khaldan bay u tabinayaan maxaa idiin diida inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta g b p ga idinkoo mabsooligii iyo xogihii la daboolayay iyo wixii bannaanka ka dhacayay si loo baahiyo intaad warbaahinta isha aad gelisaan oo aad u tababartaan maxaa idinku hogtaagan maadaama ay soo laalaabanayaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka in warbaahintu ay ka hadashana ay tahay mid aan laga maarmayn labadaas su-aalood baan laba su-aaloo muhiim waa mahadsan tahay aye marwe wasiir su-aasha koowaad gabdhaha la kufsaday ee haddana geeriyooday waa mahadsan tahay nimco xasan bakaal dabcan way jiraan labada kays oo gabdhaha geeriyooday waa waxay ahayd masiibooyinka dhacayay mid ka mid ah labada kaysba waa kaysas hadda broseskoodii ama nidaamkoodii uu socdo garsoorka way qaateen muddo dheer bay qaateen oo annaga laftigeena hay-adaha garsoorka iyo wasaaradaha ay khusayso shirar badan baan isugu nimid oo aan uga hadlayno arrimahaas horta waa mid ee markii hore waxaa maqnaa shaybaarka forensic blabka qayb ka mid ah baa maqnayd oo kayseska mid ka mid ah oo buurtilo ka dhacay waxay ahayd waxaa la ogaaday muddo badan kadib oo ma ahayn mid labaari kara xilligaa gabadhaha la ogaaday xilli badan kadib bay ahayd waxaana martay meelo badan dabcan wasaarad doorkii ugu weynaa bay ka qaadatay oo weliba aan isleenahay mid ka baxsan intii laga filayay bay ka qaadatay waxaan bixinay gabadha markii loo qaaday etoobiya waxaan bixinay si aysan ugu tiirsanaan dadkii lagu soo eedeeyey oo iyaguna famil dhow isla ahaa si looga gaabsado inay qofku ku tiirsanaado dhibtu soo gaartay ciddii dhibka lagu eedeeyey waxaanu noqonnay kuwii kula taliya inay qaadaan dad kale oo familka ah markii la geeyay etoobiya waxay ahayd daawadeedii waxaa lagu qiyaasay shan kun iyo afar boqol oo saddex jeer la kala bixinayo installmentigii koowaad baan dirnay waxaana siib darro ahayd iyadoo nala kala tashan in ilmihii yaraa la soo celiyey oo aan ka war helnay isaga oo garowa jooga yaa soo celiyey reerkii ha familka reerkaa soo celiyey wasaaradda haweenku markaas wax xooga kama haynin gabadha waxay noogu maqnay etoobiya xaaladeeda caafimaad aad bay usoo hagaagaysay waxay noqotay inay gabadh yarayd la keeno ayna dhimato isbitaalka ku dhimato dabcan garsoorku mar haddaan lahaynin qiraal aan jirinin haddii uusan jirinin wax forensic evidence oo la qaaday aysan jirinin garsoorka baan uga dambeynaa waxaan nahay saddex aadood oo dowladda waa taqaanaa xukuumaddu waa garsoorka iyo fulinta iyo sharci dejinta marka annaga doorkeenna waxa weye caadi ahaan waa in la fahmaa dadweynuhuna ay fahmaan wasaaradda haweenku doorka ay ku leedahay kiisaska kufsiga ah ugu horreyn waxaa xil naga saaran yahay inay gabadhu la mariyo booliiskii oo laga diiwaan geliyo inay hesho taageeradii caafimaad oo loo gudbiyo isbitaaladii ku habboonaa in taageero nafsi iyo la talin ay hesho kadibna inuu sharcigu qofku uu u helo sharci loo siman yahay uu helo waaya su-aasha labaad oo ahayd dhinaca warbaahinta uma furfurno wasaaradda oo kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto marka ay timaado waxaad moodaa in warbaahintii la riixayo oo aanan xogtii si toosa loo siinayn arrintaas maxaa sabab u ah bay weydiinaysaa nimco runtii warbaahintu doorka ay ka qaadanayso waa loo baahan yahay tacdiyadan laakiin iyada laftigeeda waxaa saaran mas-uuliyad badan oo loo baahan yahay inaan mararka qaarkood laga hor dhaco oo kays keeni kara tiiraanyo iyo turxaan ku abuuri kara dadka dhexdiisa iyada oo aan go-aan maxkamadeed oo runa lahaynin laakiin dhacdooyinka dhacay iyo in laga hadlo looma baahna dhibanaha magaciisii in la sheego looma baahnaa in maxay ahayd camera laga duubo oo haddaysan ahayn mid laga fursan waayo mararka qaarkood laakiin looma baahno intuu qofku eedeysana yahay wuxuu leeyahay xuquuq buu leeyahay ha waxay ku weydiinaysaa haddii aan kaa haddii aan kaa dhexgal hay haye nimco haddii aad is leedihiin baa marka ku darsada hadalkeeda wariyaashu uma kuban barna arrintaas oo si khaldan bay u tabinayaan maxaa idiin dida inaad abaabushaan tababaro ku saabsan habka tabinta g b v-ga hal mid aan ka horaysiiyo horta xogahan markay noqoto g b v-ga ama tacadiyada haweenka dhanka ka ah waxaan leenahay system la yidhahdo g b v information management system oo lagu lagu ururiyo waxaa saxiixa ka ah waxaa saxiixa ah xogta lagu ururiyo database weeye barnaamija oo lagu ururiyo waxaa saxiixa oo xogtaa loo gudbin karaa dadka serviska bixinaya waxaa la saxiixaa qofka dhibanaha ah hay-aduhu waxay saxiixaan ee u dhexayso sida hay-adaha garsoorka wasaaradda haweenka iyo hay-adaha khusayso information sharing protocol oo ah yaa lala wadaagayaa xogtaas xogtaa waxaa lala wadaagi karaa ciddii adeeg siinaysa qofka dhibanaha lambarkiisa magaciisa iyo wixii ku saabsan personal information waxaynu nidhaahno informationka khaaska ee qofka waxaa lala wadaagi karaa ciddii siin karta weliba iyadoo laga qaadayo dhibanaha iyadoo laga qaadayo hadduu caruur yahayna waxaa u hadlaya waxaa weeyaan dabcan dadkii waalidka ahaa ama ciddii ehelada u ahayd laakiin la iskama bixin karo consentigan iyadoon la helin iyadoon laga helinin ogolaansho laga helinin dadkii laakiin informationada guud oo sheegaya tacadiyadu inay inay jiraan inay dhacaan iyo waxyaabaha jira ma aha mid loo diidayo ama laga qarinayo warbaahinta dabcan wasaaraddu way jirtay ilaa iyo waxaa la aasaasay labada kun iyo shantii muddooyinkii lasoo dhaafay dadaallo noocaasa in la sameeyey waan filayaa boqolkiiba boqol laakiin muddadii aan jirnay oo ilaa sanad aan joognay xukuumaddan cusub sanad iyo barka ahayd maanan helinin fursad markaa walow aan si gooniya iyo si informala iyo muddo badan shirar informal oo tiro badan aan qaadanay warbaahinta laakiin tababar la isugu yeero oo oo warbaahinta loo yeero ma jirinin
waaya aad baad u mahadsan tahay marwe wasiir eh, sida qiimaha leh ee aad barnaamijka uga qayb qaadatay aad baad u mahadsan tahay een, walaal waaya dhege eh, waan u mahadnaqayaa eh, eh, eh, nimco iyo sareede iyo leyle oo iyagana eh, barnaamijka qayb ka ahaa aad baan ugu mahadcelinaya aniguna een, gabdhaha een, soomaaliyeed iyo kuwa re- reer puntland ama soomaaliyeed ee ka qayb qaatay iyo een, iyo ee, iyadana een, fursad siisay annagoo dhanana siisay inaan isku wada fahanno oo meesha ay wax marayaan een, waa idin mahadcelinaya dhammaantiin soo dhawaada waa mahadsantahay guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aannu toddobaadkan ku soo qaadannay dhibaatooyinka iyo tacaddiga ay haweenku la kulmaan oo uu kufsigu ka mid yahay waxaa barnaamijka marti ku ahaa uu su'aalaha dhegaystayaasha ka jawaabayay aamine cismaan xaaji oo ah wasiirka haweenka puntland tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah
idinkana dhegaystayaal waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal aadkeedaba erebixintaad maqashaani wax kale ma ahee waa magac bixin waa shay bulshada soo saartay u leh magacay ula baxday kaasoo marka dambe dunida ku faafa oo ummaduhu ay ku wada dhaqmaan ama waa fikrad cilanaad ah oo aan muuqan si la wada yaqaan lehna magaca bulshooyinka faca weyn qaarkood ay waayo hore u bixiyeen macnaheedu wuxuu yahay waxaa jira ereyada qaar u baahan in ummad waliba ay ula baxdo magac u gaara oo afkeeda ka soo jeeda si dadkeedu ay isula gartaan iyo qaar aan u baahnayne inta si baahsan dunida ugu faafay loo wada yaqaan markii ugu horreysay magacii loo bixiyey sida ereyada dimuqraadiyad iyo kombyuutar waxaa haddaba baryahan kolkol dhagahayga ku soo dhaca erebixin dhallinyarada warbaahinta qaarkood ay si nintooxsi ah u abuuraan iyaga oo isku dayaya inta laga hoos qaado inay afka ugu tiraan howlwadeennada kale ee ay isku meherada yihiin waxaa ka mid a ereyga fogaan arag iyo muuqbaahiye oo labadaba looga jeedo telefishinka taasina waa ka badbadis maxaa yeelay waa marka hore shaygaasi arag ama muuq keliya kuma saabsanee codna waa leeyahay oo waa innaga qofka ka soo muuqanaya ka dhagaysanna wararka iyo faallooyinka uu tabinayo waa marka labaad ee ereyga telefishan wuxuu noqday wax ay dunida oo dhani magacaas u taqaan ummad walibana ay sidiisa u qaadato kadib markay inta waxyar ka beddasho ay waafajiso dhawaaqa uu afkeedu oggolaan karo dhinaca kalena ereybixinta sideedaba waxaa habboon in looga dambeeyo guddi rasmi ahaan u magacaaban oo kolba shaqada uu qabto ay hay-ad dowladeed u aqoonsato dabadeedna ay qoraal ahaan bulshada ugu dhex faafiso dulucdu waxay tahay ereybixintu nintooxsi kuma gasho haddaan soo koobana ereyada telefoon telefishan raadiye dayuurad markab iyo kuwa lamidka ahi inkastoo asal ahaan ay afafka qalaad ka soo jeedaan haddana uma baahna in hadda magac soomaali loo doondoono maxaa yeelay sidooda ayay bulsho weyntu u garanaysaa oo u wada qaayiibtay halna ha la ogaado ma jiro af laga ilaalin karo afafka kale saameyntooda idaacadaha af soomaaliga ku hadla middood ayaa beri dhoweyd waxay telefoonka ku wareysatay dakhtar soomaaliyeed oo aqoon gaara u leh cudurrada faafa iyo sababaha loo aaneeyo waxaa wax laga weydiiyey intii ay maalintaas maraysay tirada cudurka covid sagaal iyo toban uu ku dilay gobolka lombardiya ee waqooyiga dalka talyaaniga intii haddaba aanu jawaabin ayuu wariyihii wuxuu su-aashiisii daba dhigay waxaa la leeyahay tiradaasi toban kun bay kor u dhaaftaye bal ka waran markaas buu takhtarkii inta cabbaar soo arartay wuxuu jawaabtiisii ku soo gebagabeeyey waxaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa geeridu intaas inay aada uga badan tahay xagga afka markii laga eego waa jawaab aan hagaagsanayn laaxin baa ku jira sababtuna waxay tahay waa marka koowaade waxaa la rajeeyaa wax wanaagsan oo qof ama kooxi ay filanayso amaba ay jeclaan lahayd in la kulansiiyo kolka abaar lagu jiro waxaa la rajeeyaa roob iyo aaran haddii la xanuunsan yahay waxaa la rajeeyaa badqab iyo caafimaad kolka sabow la yahayna waxaa la rajeeyaa hodantooyo iyo haqabeel waa marka labaade rajadu sideedaba had iyo jeer waxay ku saabsan tahay wax timaadada dhici doona ee kuma saabsana wax dhacay ama muddadii uu socday ay dhammaatay sidaa daraaddeed waxaa takhtarka ku habboonayd inuu jawaabtiisa ku bilaabo waxaan u malaynayaa ama waxaan qabaa ama waxay ila tahay in tirada dadka gobolka lombardiya cudurkaas ugu dhimatay ay intaa ka badan tahay maxaa yeelay ereyadii ku toosnaa inuu hadheeri waayey ha joogtee ilama aha in takhtarku jeclaan lahaa tirada la sheegay mid ka badan inay gobolkaas ka dhimato dan uu ka yeelan karo ayaan ii muuqan waa tahay haddii xilliga markaas lagu jiro aanu nurku ahayn aaran aaran dhaafay siday u badan tahay reer miyiga soomaalidu wuxuu xoolaha maalaa laba jeer waa berigii intaan ooda laga rogin ee aan la soofin waa la maalaa fiidkii markii moorooyinka lagu soo xereeyana waa la maalaa labada jeerna tu waliba waa hal caana maal waxaa la yidhaahdaa hebel aad buu u xanuunsan yahayoo afar caana maal afkiisa oomati ma saarin marka sidaas laleeyahayna waxaa looga jeedaa laba maalmood biyo iyo baatoonii kama degin xanuunka haya awgiis aan kolka dulucda hoos ugu daadegee dhowr bilood ka hor ayaa waxaa jiray ururada caalamiga ah qaarkood shir ay qabsadeen oo afar maalmood socday weriye soomaaliyeed oo idaacadaha f m-ta wax ku tabiya middood ka soo warramaya ayaa kulankii xiritaanka ka sheekeeyey dabadeedna wuxuu warkiisii ku soo gebagabeeyey shirkaasoo meelheblo lagu qabtay wuxuu socday afar caanamaal hase ahaatee go'aamadii inay ka soo baxaan laga filaayey kama ay soo bixin dhabtii haddii hadalkaa la raaco wuxuu weriyuhu inoo sheegay in shirkaasi socday laba maalmood oo keliya inkastoo ay isaga la ahayd in dhagaystayaashiisa uu afar u sheegay maxaa yeelay afar caana maal waa laba maalmoode afar ma aha dhagaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali daaja ayuu kaasi ahaa idaacadii fiidnimo waa naga intaas waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafi dhacwo ismaaciil tan iyo intayna hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgeliyo